halkani waa washington lantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegeysaneysaan mawjuudaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somalia iyo webaggeena aan ku leenahay facebook
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo axada bisha oktoobarna waa kow sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo xuseen barre aadan
qodobada aan idaacaddeenna saaka idinku haynana waxaa ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee maamulka galmudug oo sii cakrimaysa kadib markii xildhibaanada taageersan madaxweynaha maamulku ay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii galmudug
waxaa gacanta taagay konton iyo laba xildhibaan wax ka aamusayna ma jiro wax diidayna ma jiro sidaas ayay sharci ku tahay in maanta uu halkaas xilka ku waayey gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casir saacaddan wixii ka bilaawdana wuxuu yahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug
waxaan kaloo idiin haynaa maamulka jubbaland ee soomaaliya oo iyaguna isku diyaarinaya qabashada shir xaaladda siyaasadda soomaaliya ku saabsan oo la filayo inay ka qayb galaan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya
xisbiga r b b ee hay-ad talada jamhuuriyadda jabuuti oo ka dooday sidii isbeddel loogu samayn lahaa xisbiga si uu ula jaanqaado dhalinta cusub ciyaarihii iyo sheekooyin kalena waan idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka
dowladaha ciraaq iiraan iyo turkiga ayaa dhammaantood xayiraad ku soo rogay gobollada ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda qowmiyadda kurdiyiinta tallaabadan ayaa ah mid daba socota aftaydii gooni isutaagga ee kurdiyiinta ciraaq taasi oo ay natiijadeedu noqotay in ismaamulka kurdiyiinta ciraaq uu ka go'o dalka ciraaq intiisa kale natiijada codbixintaasi ayaa ahayd boqolkiiba labiiyo sagaashan in ay ogolaadeen kurdiyiinta ciraaq inay noqdaan dal madax bannaan waxaa xusid mudan in kurdiyiintu ay ku nool yihiin dalalka ciraaq iiraan iyo turkiga
kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha ugu waaweyn magaalada barcelona ee dalka sbain kuwaasi oo ka soo horjeeda haftida maanta oo xataa loo qaadayo gooniisutaagga gobolka kataloniya gobolkan ayaa raba inuu ka go'o dalka sbain intiisa kale dibadbaxayaashan ayaa isku urursaday barxadda hore ee dhismaha maamulka dowladda hoose ee barcelona iyagoo ruuxaya calanka dalka sbain dowladda sbain ayaa iyadu horey u sheegtay in aftidan ay tahay mid aan sharci ahayn
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a mar kale waxaan leenahay subax wanaagsan aynu ku bilownay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysay dhinacyada isku haya maamulka galmudug ayaa xalay cirka isku sii shararsay kadib markii xildhibaano iyagu taageersan madaxweynaha maamulka axmed ducaale xaaf ay dhinacooda uga dhawaaqeen inay xilalkii ka qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka oo iyagu ka hor yimid go-aankii madaxweynaha galmudug uu kula saftay isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
xaalka siyaasadeed ee galmudug ayaa cirka isku sii shareeray ka gadaal markii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee taageersan madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo fadhi ku yeeshay cadaado ay sheegeen in xilkii ay ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa warbaahinta u sheegay sida ay u dhacday codbixinta ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen guddoonkii baarlamaanka iyo madaxweyne xigeenka waxaan rabaa in caawa cod loo qaado inuu xilkiisa sii hayn karo iyo in kale idinkoo ah dadkii wakiilka ka ahaa shacabkan degan labadan gobol ee mudug iyo galgaduud waxaan rabaa mooshinkan oo ka soo horjeeda ama diidan inuu baarlamaanka sii shir gudoomiya gacanta ka hor ha u taagto dajiya yaa diidan yaa ogol waxaa gacanta taagay konton iyo laba xildhibaan wax ka aamusayna ma jiro wax diidayna ma jiro sidaas ayay sharci ku tahay in maanta uu halkaas xilka ku waayey gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casir saacaddan wixii ka bilaawdana wuxuu yahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug doorashada gudoomiyaha iyo siday u dhici doontana kolley hadda ayaan wada faaleyo doonaa inta ogol in kalsoonida lagala noqdo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi gacanta ka hor ha u taagto asalaamu calaykum waxaa xilka ka qaaday afartan iyo sagaal labana waa ka aamustay halna waa diiday intaas wey. waxaa looga qaaday halkaas madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobolka galmudug
hadalka xildhibaanada ee xilka xayuubinta madaxweyne xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka ayaa daba jooga xilka qaadis lix iyo labaatankii bishii illaatay ay qaar ka mid a xildhibaanada galmudug sheegeen in kalsoonidii kala laabteen madaxweyne xaaf hase ahaatee xaaf oo warbaahinta la hadlay xilliga ayaa sheegay inaysan jirin xilka qaadis ay ku sameeyeen xildhibaanada galmudug qaarkood magaalada cadaado oo fadhi u ah galmudug ayaa toddobiiyo labaatankii bishii hore waxaa gaaray xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda soomaaliya si ay xal uga galaan khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee galmudug ha yeeshee laba cisho kadib ayaa xildhibaanadii cadaada u joogay xal uhelidda khilaafka siyaasadeed waxa ay soo saareen war qoraala oo ay kaga hadlayaan kulamadii ay dhinacyada la qaateen waxayna sheegeen inay ku guuldaraysteen xalka gaaridda xiisadda siyaasadeed ee galmudug xilliga ka aloosan inkastoo waxgaradka galmudug iyo xildhibaanadii dowladda dhexe ka socday aysan weli ka quusan xal uhelidda khilaafka haddana lama oga halka xaalku saldhigan doono balse magaalada cadaado oo maalmahan lagu arkayay gaadiid iyo ciidan fara badan ayaa degan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa isku diyaarinaya inay qabtaan kulan ay isugu keenayaan maamul goboleedyada madaxdooda si ay uga arrinsadaan xaaladda siyaasadda iyo weliba mugdiga soo kala dhex galay maamuladaasi iyo dowladda dhexe ee federaalka kaasoo ka dhashay go-aankii qaar ka tirsan maamuladu ay ku taageereen isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadku ay hogaaminayaan warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka bilaabay diyaargarowga qabanqaabada shir uu dhowaan ku baaqay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam kaas oo looga arrinsanayo xaaladda dalka soomaaliya kadib markii ay qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku eedeeyeen inay faragelin ku hayso maamul goboleedyada kadib shir ay shalay guriga madaxtooyada ee maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo ay ku yeesheen madaxda jubbaland oo uu shir guddoominayay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa waxa uu ku magacaabay guddiga soo dhoweynta madaxda maamul goboleedyada ee ka qaybgeli doona shirka wadatashiga ee maamul goboleedyada ee lagu wado in dhowaan uu ka qabsoomo magaalada kismaayo waxaa soo baxaya warar madax bannaan oo sheegayo inuu jiro culays la saarayo madaxda maamulka jubbaland oo ah in shirkan uusan qabsoomin hase yeeshee madaxda maamulka jubbaland ayaa ku adkaysanaya in shirkan ay qaban doonaan oo ay diyaargarowgiisu ay bilaabeen sida uu wariyaasha u sheegay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan
waxaa kaloo madaxweynuhu ka warramay gogol ay dowlad goboleedka jubbaland ku baaqday inay iskugu yimaadaan dowlad goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka si looga tashado aayaha qarannimada soomaaliya si loo horumariyo ammaanka si laisu kaashado iyo si looga wada hadlo hadday khilaafyada jira gacmo geli jireed hoos baa loo dhaqaaleeyay in soomaalinimo wax loo wada qabsado ugu dambayntiina kulanka waa la isku waafaqay waxaana ka soo baxay in guddiyo guddi soo dhoweyneyd iyo guddiyada ajandaha iyo habsami socodka shirka la magacaabo sidaas oo kale waxaan codsanaynaa dhammaan ummadda shacabka reer jubbaland iyo ciidamada ammaankaba inay iyagana nagala qayb qaataan martigelinta wafuudda sharafta leh ee aanu dowlad goboleedyada ku casuunay iyo dowladda federaalkaba taas oo reer jubbaland oo dhan sharaf u noqonayso inaan noqonno guri nabadeed danaha soomaaliyana ka shaqeeya runtii casuumadihii baa la qaybiyey shirka saddexda bisha ilaa shanta bisha ayay kusoo dhammaanayaan wufuudda haddii ilaah yidhaaha soomaaliya ayaa waxaa weli ka taagan khilaafka siyaasadeed ee hareeyey madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya kaasoo markiisii hore ka dhashay kala aragti duwanaanshaha go'aankii ay qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka qaateen arrintii khaliijka khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waa hagaag subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay si toosa wadahadallo ula yeelatay dowladda kuuriya wadahadalladaas oo ku saabsan arrimaha nukliyerka ee kuuriyada waqooyi hase yeeshee dowladda maraykanku waxay sheegaysaa in kuuriyada waqooyi ay u muuqato midaan dan ka lahayn wadahadalladan waxaa xuseen barre aadan ayaa sheekadaasi inoo haya
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay ka gaabinayso dadaalka la doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka taagan hanashada nukliyerka ee kuuriyada waqooyi xogeyaha ayaa hadalkan shaaca ka qaaday isagoo ku sugan caasimadda dalka china ee baijing waana markii ugu horreysay ee tan iyo intii ay soo cusboonaatay xiisadda kuuriyada waqooyi uu ka hadlo xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanku waxaana uu saxaafadda u sheegay inay jiraan wadahadallo dhex maray labada dhinac waxaana uu sidoo kale tilmaamay in ilaa iminka ay jiraan ugu yaraan saddex qaab oo ay labada dal ku xidhiidri karaan oo weli furan xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo hadalkiisa soo koobaya islamarkaana aan bixin faahfaahin dheeraad ah ayaa warbaahinta u sheegay inay hore u wada hadleen iminkana wada hadli karaan labada dhinac ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi laakiin xogeyaha oo la weydiiyey in ujeeddada wadahadal kasta uu yahay in la ogaado dhinaca kale waxa uu rabo iyo waxa ilaa iminka arrintaasi uga suurto galay waxa uu xusay inaan weli ilaa heerkaasi la isla gaadhin hadalka xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa u muuqda mid lagu dejinayo walaac ka dhashay hadal hore uga soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in saraakiisha kuuriyada waqooyi aanay muujin wax rabitaan ah oo ku aadan wadahadal ku saabsan hakinta barnaamijka nukliyerka ee kuuriyada waqooyi
aad iyo aad buu mahadsanaya xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayey laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay bisha oktoobar maanta waxay ku beegan tahay kow sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka haatanna jabuuti xisbiga talada haya ee jabuuti ee r b b ayaa soo gebagabeeyey kulan guud oo looga hadlayay dardargelinta isbeddelka xisbigaasi ee mustaqbalka waxaana waxyaabaha looga dooday ku jira sidii xisbiga loogu samayn lahaa isbeddel si uu ula jaan qaado dhallinyarada wakhtigan wariyeenna xuseen barre ayaa waxyaabihii kulankaasi ka soo baxay waxa uu ka waraystay diiriye xaashi oo ah isuduwaha kulankaasi
kulankan run ahaantii ujeedadiisu waxay ahayd sidii la iskugu siin lahaa fursad wadahadaleed oo ay oo ku saabsan furitaankii sanadka siyaasadda ee golaha xisbiga r b b taasi oo uga ujeedadiisa ugu waaweyn ay ahayd sidii looga wadahadli lahaa looga doodi lahaa la isku weydaarsan lahaa afkaarta ah sidee baan maadaragtay horumarka dalka kan xag siyaaso xag dhaqaale xag bulsho intaba halka uu maanta taagan yahay iyo waxyaalaha in laga wada hadlo ee shicibka lagala bandhi lagala qayb gali karayo dhalinyarta laga weydiin karayo cuqaasha iyo dadkiisa waxbaradka lagawaxgaradka laga weydiinayo marka waxa ahayd shir la isku weydaarsanayey arrimaha wakti xaadirkan taagan maxay yihiin go-aamada ama natiijada ka soo baxday run ahaantii horta doodu aad bay u ballaadnayd oo waxaan isku daynay in aan fursad u siin karno inay wada hadlaan afartan sano kadib generationkii iyagu soo dheliyay xorriyadda dalka iyo dadka dhalinyarta iminka looga fadhiyo in ay ay ka jaan qaadaan dhankaasi wixii ay ka dhaxleen waalidadood wadahadal inter dialogue intergenerationel waxaa afka faransiga lagu yidhaahdo wadahadal ay isweydaarsanayeen markaasi labadaa qaybood oo lais oo ku saabsanaa afartan sano kadib xorriyadeeniina ku joognaa dariiqii iyo wixii aan ka dhaxalay aabayaasheen waxyaalaha markaasi ka soo baxay waxay ahayd sidii loo sii xoojin lahaa wadahadallada noocaas ee lagu maalayo markaa fikirka iyo maskaxda dhalinta iyo aqoon-yahanka iyo inta kale ee sharaaixda ka kooban bulshada sidaad ka dhawaajisay xisbiga r b b wuxuu ka mid yahay xisbiyada ugu da-da weyn jamhuuriyadda jabuuti muddo badanna waa soo jiray dadku waxay sheegayaan in la gaadhay iminka wakhtigii loo baahnaa in isbeddel ku yimaado oo uu casriga iyo dhallinyarada uu la jaan qaado arrintaasi ma laisla soo hadal qaaday ma loo gudbiyey golaha dhexe xisbiga aad baa arrintaasi loo soo hadal qaaday wakti kastaba waa raggeed marka waxaa maanta waxyaalaha doodda aadka ugu weyn waxa weeyaan xisbigu sidii uu ula jaan qaadi lahaa markaasi facan cusub ee isagu iminka kusoo biiray ee jadiidka ah ee ay tahayna run ahaantii waajib in ay hantaan talada xisbigani sidaas ayaa keentayna ujeedooyinka aadka looga lahaa waxay ahayd si ay u dhici karto habsami si fiican waalidadii looga dhaxlay wixii laga dhaxlay si loogu tirin karo dhalinta dhalintii may u tahay diyaar markaasi in ay arrimahaasi ay ka jawaabaan maskaxiyan may u ma bisaynkii siyaasadeed iyo kii aqoon iyo kii maad aragtay fahanka u ahaa qoto muddada dheer ee arrimaha oo dhan koobsanaya fahankaasi iyo baseylkaasi miyuu jiraa sidaas ayaa keentay in markaasi wadahadalkani uu yimaado afartan sano waa muddo run ahaantii badan oo qofkii maalinkii dhashay dee maanta waa nin afartan jira sidaa daraaddeed waxa weya had iyo jeer si badan isagu ugu jiraa dadaalkeedii si uu u tebin kari lahaa horta in laisla fahmo midnimada iyo ilaali ilaalinta markaasi deganaanshaha waddanka taasina aad baa looga falanqeeyey guddida sare ee xisbiguna aad buu uga falanqeeyey had iyo jeerna uu u hegan yahay markaas siduu arrintaasi uga jawaabi lahaa haddaan dhinaca siyaasadda eegno si aan ka warqabno waxaa jira jabuuti xisbiyo kale oo aan ahayn xisbiga r b b oo u badan mucaaradka xisbiyadaasi inta badan waxay idinku eedeeyaan inaad idinku fursad ka fiican aad hesheen maadaamood xukuumaddii ay xisbigiina ka soo jeedo iyaguna aanay helin fursad ay shacbigooda kula hadlaan arrintaasi maxaad kaga jawaabi lahayd run ahaantii marka siyaasadda loolankeeda laysku hayo way iman kartaa in maad aragtay eedeymooyin iyo howlo badan amba lagu kala duwanaado araada iyo sida arrintaas loo arkayo eedeyntaasi annagu marka ay ay ay soo jeedinayaan way hadli karaan laakiin waxa meesha taale waxa weeye marka iminka annagu aan arrimaha caynkan oo kale gudagelaynay waxyaalaha xeerka uu dhigaya waxaa kamid ah horta idaacadda waddanka haddaan for example aan kasoo qaado in loo sinaado wadahadalkeedii iyo ka hadalkeedii waxaa leeya waxay leedahay waktiyo loogu talagalay ood qofka u tabina idaacaddaada u tabinaysid ods waxaasaan soo bandhigayaa run ahaantii eedeymahaas waxaan odhan karaa inta u badan waa waxay way ra'yigooga waa way qabi karaan laakiin waxay tahay in had iyo jeer iyaguna ay la socodsiiyaan mas-uuliyiinta si loo ilaalin karo hanaanka iyo nabadda iyo amniga si loo ilaalin karo laakiin lama diidana inay ra'yiga aan anagu qabno ra'yi ka duwan ay qabi karaan kaasoo horjeeda ra'yigan waxay ay tilmaamaysaa amba ay caddaynaysaa iyadu laftigeedu in ay hanaan dimuqraadiyadeed oo lagu wada hadli karo lagu wada doodi karona ay ay meesha taalo sida kalese waa run xisbigani isaga ayaa maanta talada haya keligiina maaha xisbiga r b b oo keliya maaha laakiin waa aqlabiyad axzaab kale ayuu ayuu ku midaysan yahay waad arki kartaa golaha dhexdiisa laftigiisa xisbigani fikrado qaarkood in ay ay ku kala duwan yihiin laakiin taasi inay naga hadlayso marnaba maaha sidii aan u ilaashan lahayn deganaanshaha iyo horumarka dhaqaale een dhinac kastaba aan aan kasoo tilmaamayn
kaasi waxa uu ahaa diiriye xaashi oo ka tirsan xisbiga r b b ee hay-atalada jamhuuriyadda jabuuti waxaana wareysanayay waryaheena xuseen barre aadan waa tahay weli laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan qaramada midoobey ayaa ku baaqaysa in la joojiyo weerarada ka dhanka ah dadka ay ku dhacdo barasta ee maqaarka cadcad ee afka qalaad lagu yidhaahdo albanism dadkaasi oo sannadihii ugu dambeeyey weeraro lagu hayay si looga ganacsado xubnaha jirkooda gaar ahaan dhulka afrika ee saxraa ka hooseeya wariyaha v o eda lisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay jeneefa xuseen barre ayaa inoo soo koobaya
dadka ay ku dhacdo barasta oo iyadu sababta in dubka iyo timaha qofku ay bilaa midab noqdaan ayaa dhibaato badan waxay ku haysataa gudaha qaaradda afrika dadkan ayaa la dilaa islamarkaana jidhkooda lagogoostaa iyada oo dadku ay ka faashadaan una haystaan in haddii qofka barasta ku dhasha ay xubin jidhkiisa ka mida helaan in ay barwaaqo iyo nimco helayaan bonusa ero waa khabiir ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqda aadamaha waxaanay qaabilsan tahay dadka barasta leh waxayna sheegtay in dhibaatadani ay ku badan tahay dalalka tanzaniya mosambiq iyo malawi waxayna v o eda u sheegtay in ay diiwaan gelisay siddeed boqol oo dhibaato dad loo geystay ah tobankii sano ee u dambeeyey
intan waa xaaladaha la soo gudbiyo oo keliya inta badan dadku waxay ka cabsi qabaan haddii ay hadlaan in qoysaskooda dhib loo geysto ururka laanqeyrtaas waxa uu sheegay in dadkan jirkooda lagu gado suuqa madow iyadoo gacantii la siiyo laba kun oo dollar qofka oo dhanna waxaa la siistaa toddobaatan iyo shan kun dad ayaana waxaan ka ganacsada
maryama staford waa gabadh u dhalatay dalka tanzaniya waxayna ka mid tahay dadka barasta ku dhashay ee dhibaatada loo geystay waxayna xilligaasi jirtay shan iyo labaatan sano iyadoo v o eda u sheegtay in ay gurigeeda hurday markii dad faashash iyo baangado wata ay soo weerareen One of those four people was a neighbor, and he is the one who took the machete and was cutting my arms.
mid ka mid a afarta qof ee weerarka soo qaaday waxa uu ahaa deriskayga waxaana uu iga jara labadeeda gacmood And then later on, he c- chopped off my left arm.
stafford ayaa sheegtay in loo baahan yahay in sharciga la hor keeno dadka falalka noocan oo kale ah ku kaca islamarkaana la qabto dadka faaliya ee beenta ku akhriya dadka arrimahan samaynaya
warbixintaasi waxaa magaalada jineefo ka soo dirtay wariyaha v o eda lisa shlein xuseen barre ayaa inoo soo jeedinayay
haatan dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud casad maxamuud mascade oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska kulamo aad u xiiso badan ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa kooxuhu ay iskaga hor yimaadeen haddii aan ku bilaabo kooxda huddersfield town iyo kooxda tottenham hatsba oo wada kulmay afar iyo eber waxay guushu ku raacday kooxda tottenham hatsba ciyaaryahan harry kane ayaa laba gool oo ka mida goolashaasi u saxiixay kooxda tottenham ciyaaryahankan ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa uu muujinayey wacdaro waxa uuna horyaalka dalka ingiriiska haatan ka noqonayaa xidigaha sida aadka ah loogu xisaabtamo kooxda banmouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa leicester city ayay bareejo eber iyo eber ha ku celisay hase yeeshee manchester united garoonka old trafford waxa ay afar iyo eber ku dubatay kooxda crystal balace oo ilaa iyo hadda horyaalka dalka ingiriiska hal kulan aan badin iska daa inay badisee weliba wax goolalana ma aanay dhalinin stoke city ayaa garoonkeeda britania stadium waxa ay laba iyo hal kaga adkaatay kooxda southampton westbrom albion waxay qaybtii hore ciyaarta la timid laba gool hase yeeshee watford ayaa ka daba timid oo labaiyo laba ciyaarta ka dhigtay westham united garoonka london stadium ee magaalada london ayay ku soo dhowaysay kooxda iswan city hal iyo eber ayayna kaga adkaatay hase ahaatee kulankii toddobaadka ugu xiisaha badnaa waxaa la dhiixi karaa inuu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo manchester city kulankani waxa uu ka dhacay gegida stanford bridge ee magaalada london london waxa ay soo dhowaynaysa kooxda manchester city dadweyne aad u fara badan ayaa garoonka soo camiro u badnaa taageerayaasha kooxda chelsea chelsea waa kooxda iyadu sanadkan koobka lagu tartamayo haysata ee kooxaha dalkaasi ay doonayaan inay ka faramuruujiyaan hase ahaatee cashar kubadeed ayaa sabuuradda loogu dhigay kadib markii ciyaartooy- ciyaartooyda kooxda manchester city ay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan oo la odhan karo macallin guwardiola kooxdiisu waa ay la qabsatay falsafadiisa islamarkaasina markii uu barcelona joogay banoonigii uu ku ciyaari jiray ayay kooxdiisu soo bandhigtay sidaasi ayaa ciyaarta waxaa hal iyo eber ay guushu ku raacday kooxda manchester city ciyaaryahanka la yidhaahdo debrine ayaa gool qurux badan oo isku dhufsadeen dhowr ciyaaryahan uu ka mid ahaa hesuus dabamariyey goolhayaha kooxda chelsea ee courtois sidaasi gegida stanford bridge waxay manchester city ka noqotay iyadoo saddex dhibcood jeebka ku wadata waxayna fariin u dirtay manchester city kooxaha kale ee horyaalka dalka ingiriiska oo haatan ay leedahay yaa koobka sanadkan iga xiga waxaa taageerayaasha iyo dadka ciyaaraha ka faallawda inay isku raaceen in macallinka guardiyolo uu la qabsaday horyaalka dalka ingiriiska talyaaniga laba kulan ayaa la ciyaaray udinisa afar iyo eber waxay kaga badisay sambadoria janawa gurigeeda lagu garaacay oo balanyo ayaa hal iyo eber kaga badisay deportivo lacaruni dalka spain haddii aan aado labiyo hal waxay kaga badisay getafa sevilla labiyo eber waxay ku martay malaga lavantana sida tiro taal eg waxaa kaga badisay alaves laganasna waxaa bareeja ay ku celisay kooxda atletica madrid kulanka ugu xiisaha badan maanta ee dunida waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee ac milan iyo roma waxaana lagu ciyaarayaa garoonka sansira stadium ee magaalada milano waana horyaalka dalka talyaaniga dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagay taatan ee kulan dambe waa maxamuud mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag maxamuud mascad aad ayuu mahadsan yahay haatanna bal xuseen barre aan weydiiyo mid ama laba ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanid cabdicasiis xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi aanay diyaar u hayn xal u helidda khilaafka ka taagan hanashada nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi dowladaha ciraaq iiraan iyo turkiga ayaa dhammaantood xayiraad kusoo rogay gobolada ay ku nool yihiin dadka kasoo jeeda qoomiyadda kurdiyiinta tallaabadan ayaa ka- mid ah mid daba socota aftidii gooni isutaaga ee kurdiyiinta ciraaq taasi oo ay natiijadu noqotay in ismaamulka kurdiyiinta ciraaq uu gooni uga go-o dalka ciraaq intiisa kale waa tahay xuseen aad baad u mahadsan tahay haatanna gabagabadii idaacaddan kusii siqaynaa waxaan dadka usoo qabanayna dhegaystayaasheenna codka fanaanka xasan aadan samatar iyo mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo ee loogu jecel yahay
Karuur midaa ku qarisan laadha ama qaalsabuuba daruur midaad ku qarisa qaymiheedile qofka dallama ammaano qalad loo maysay qureeshtii haween naftad qansaybaad ku qushoodayo wanaag ku qilaysay naftad qansaybaad ku qushoodayo wanaag ku qilaysay qabriga hurtiyey baradii berginaaduu qaboobiyo qaatirkeeya
codkaasi fanaanka xasan aadan samatar iyo heeskaasi qarad ayaan kusoo gabagabinaa baahinteena idaacadad oo idinka imanaysa v o a tan iyo koonta damba waxaan dhilanay sidaas iyo subax wanaagsan dadqansaybaad kuga shoogayo